galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa galab khamiisa bisha sebtembar ee sanadka labada kun afar iyo labaatankana waa shan waxaad naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dot com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan tallaabo dowladda soomaaliya ay dhowaantan ay ku howlgelisay adeega nambarka gaaban ee siddeed siddeed siddeed ee ka jawaabista khataraha amni iyo gurmadeeda degdega ah fududaynaysaa in la aqoonsado argagixiyaha wakhti fiicanna laga hortago marka runtii waxay soo kordhinaysaa in security-gu ciidamada ammaanku in ay wax ka qabtaan intaysan dhibaato gaarsiisin waxaan ka rabnaa in aad adinkana qaybtiinna ka qaadataan oo aad booliska la shaqaysaan oo aad u soo sheegtaan waxa jiro lambarkaas gaaban oo siddeed siddeed siddeed aanaad ku soo dhufataan
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyaro soomaali oo muhaajiriin ah oo ku go'doonsan dalka baraaziil
in dadka soomaaliyeed iyo ajaanibta kale aan isku miisaan la saarin oo xuquuqdooda soomaalida gooni loo saaro sidaas si lamidaana ayagu waxay naga hor keeneen ee dadka soomaaliyeed inay jiraan ee kooxa argagixiso ah oo ku soo dhex dhuuman kara ee qaarkood ee raborada ay ku qabtaan ee halistaasuna ay jirto aysan fududaysan karin marna walba dowladda baraaziil ay il gaara ku eegayso
xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydiiya iyo qodobo kalena waaad dhegaysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida milatariga ukrein ayaa sheegay khamiista maanta in ay soo rideen lixdan ka mid ahaa toddobaatan iyo sideed dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka kuwaasi oo uu ku soo bartilmaamistay ruushka gobolada dalka oo dhan ciidamada cirka ee ukrein ayaa sheegay in ay diyaaradahaasi ku soo rideen gobolada jeregsai dniproptrovisk kharkif kherson iyo qaar kale gudoomiyaha gobolka danipro betrovisk sirhi lasak ayaa waxa uu sheegay uuna soo dhigay telegram in weerarka ruushka uu waxyeelo u geystay goob kaabayaal ah oo qof uu ku dhaawacmay kherson ayaa saraakiil ay sheegeen in ruushka uu duqeeyey laba xarumood oo caafimaad ayna ku dhaawaceen laba qof difaaca hawada ee ruushka ayaa sheegay maanta inay burburiyeen gantaal iyo laba diyuuradood oo laga leeyahay dalkaas ukrein oo dulhehaabayay gobolka belgrod sida uu telegram ku sheegay guddoomiyaha gobolka oo intaas ku daray in uu jiro burbur soo gaaray guri uuna qof ku dhaawacmay wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa sheegtay in difaacooda hawada ay soo rideen saddex diyuuradood oo aan duuliya lahayn oo dul haadayay gobolka krusk iyo laba kale oo ay ku soo rideen iyagoo dulhahaabaya berenesk baarlamaanka ukrein ayaa khamiista maanta waxa uu codeeyey inuu aqbalo iscasilaada wasiirka arrimaha dibadda demtro kulepa oo sheegay in uu ka tegayo jagadaasi saraakiil ka tirsan caafimaadka falastiiniyiinta ayaa sheegay in duqeynaha israa'iil ay ka geysatay daanta galbeed ee la haysto ay ku dhinteen shan qof oo ku jiro wiil uu dhalay dagaalyahan caan ah oo xabsiga ku jira israa'iil ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxa ay weeraro ballaaran ay ku qaadaysay dhulkaasi oo ay sheegtay inay doonayso inay ku burburiso kooxaha mintadka ah islamarkaasna ay uga hortagto weerarada falastiiniyiinta ayaa ka cabsi qaba in uu sii xoogaysto dagaalka khaza milatariga israa'iil ayaa sheegay in saddex weerar oo xagga cirka ah ay ka fuliyeen tobas oo maleeshiyaad ay u hanjabeen askartooda tiro maxaa biisa ayaa waxaa maanta laga sii daayay xabsi ku yaala dalka baxrain kadib markii boqorka dalkaasi oo cafis uu u fidiyey in ka badan afar boqol iyo konton maxaabiis ah oo ay ku jiraan xubno mucaarad dowladda ku ahaa oo la soo xiray markii dalkaasi ay usoobaxyada ay ka dhigeen dadka shiicada sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii axamed bin ciise al khaliifa ayaa waxa uu soo saaray dekreeto uu cafis ugu fidinayo afar boqol iyo konton iyo toddobo maxaabiisa si uu markaas u adkeeyo iskuduubnida bulshada islamarkaasna uu ugu dabaaldego sanad guurada shan iyo labaatanaad ee xukunkiisa sida ay arbacadii ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ee bahrain tallaabada ayaa waxa ay timid shan bilood kadib markii cafis loo fidiyey in ka badan kun iyo shan boqol oo maxaabiis ah tiradaasu ahayd tii ugu badnayd muddo sannado ah xilli dalkaasi oo khaliijka ku yaala uu u ruqaansaday in uu dabciyo xiisadda la xiriirta ka hortagii isu soo baxyadii guga carabta ee ay dhigayeen dadkii dimuqraadiyadoonka ahaa bahrein ayaa hore waxay u diiday in ay xiran yihiin siyaasiyiin inkastoo tiro mucaarad ah la xiray tan iyo markii ay dhaceen dibadbaxyada ay dowladda markaasi ka hortagtay iyadoo ay taageerayaan ciidamada dalkaasi sacuudiga warkiina dhegeystayaal waa naga intaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahy aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in weeraro duqayn cirka ah ay ku jirto ay shalayto ay ka fuliyeen deegaano ku yaala galguduud iyo shabeellaha dhexe oo ay ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ururka al-shabaaba weeraradani ayaa la sheegay in lagu dilay tiro maleeshiyaadka al-shabaab ah gaadiidna looga gubay inkastoo dowladda aysan ka soo saarin war rasmi ah khasaaraha iyo tirada dhimashada haddana qaar ka mida saraakiisha ciidamada oo warbaahinta gudaha ay soo xigato ayaa sheegay in ku dhowaad labaatan ka mid ah maleeshiyada al-shabaab la dilay maxamed colaad xasan ayaa waxa uu howlgalkaasi ka wareystay afhayeenka wasaaradda difaaca ee soomaaliya abuukar maxamed xasan
adaa mahadsan tahay howlgallo barakeysan ayaa waxay dhaceen maalmihii lasoo dhaafay iyo habeenadii lasoo dhaafay aaday u qorsheysnaayeen waxaa haddii aan soo hadal qaado waxaa duqeymo culus laga fuliyo deegaan deegaan lagu magacaabo cali hayle ay ku yaala xadka galguduud iyo shabeelada dhexe duqeymahan ayaa daba socday howlgal saqdhaxa ka dhacay deegaan masaajid ule lagu magacaabo iyo deegaan lagu magacaabo rayda boore oo hoos tagto degmada rumguud meelaha aad sheegtay in la beegsaday maxay ahaayeen bal haddaad faahfaahin naga siiso meelo fariisiman u ah khawaariijta al-habaab halkaas ayaana ayagoo iska abaabulaya inay ciidamada weeraraan ayaa halkaas ayaa xoaha gantaalo lagula dhistay bacdama ciidamadii habeenkii ka horreeyay howlgaleen howlgallo ay ka sameeyeen xogtii ay kasoo heleen dadka deegaanka ayaa xogtaas ayaa lagu duulaan tegey halkaas ayaana howlgalka u ka dhaca marka wax khasaarahoo ka soo gaaray dhinacyadii ama howlgalka fuliyey ama dhinacyadii lagu fuliyey dhinacyadii lagu fuliya khasaare weynaan gaara laakiin tirakoob rasmi ah ayaan mar dhow la wadaagi doonaa warbaahinta jaaland waa gartay marka weerarada ama weerar ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay fuliyeenba mise wadamada saaxiibkaa idinka caawiyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgalka fuliyay sidaas oo kale waxaa caawiyey saaxiibada caalamiga ah ayagoo iska kaashanayo xogta iyo xooha duqeymaha intaasba howlgal qorsheysan ayaa halkaas ka dhacay waxaana lagu gaarsiiyey dab weyn khawaarijta marka deegaanadan la duqeeyey ee abaabulka al-shabaab uu ka socday sidaad sheegtay ma deegaano ay iyagu ku sugnaayeena mise waa deegaanadii laga xoreeyey meel ka mid ah waa meelo ay iska soo abaabulayeen oo ay fabeen inay ciidanka ka naafeeyaan ayaga ayaa lagu naafeeyey haddana xole waxaa heleyna inay xitaa ka dhe ka dhaqaaqeen deegaanadii ay ku dhuumaarisay jireen ay hadda ay joogaan deegaan hoos meel lagu magacaabo coos weyne halkaas ay isugu tageen aygu ka cararaayo howlgalada barakeysan ee socdo ay ka kaashanayaan ciidanka hordalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo ayagan habeenadii guureynaya howlgalladii ugu dambeeyey aad samayseen haddaad nala wadaagi karto wax khasaaraha oo ka soo gaaray ciidamada xoogga dalka soomaaliya howlaha fulinaya howlgalka markuu qorshaysnayn ayaa khasaaruhu imaanaya hadda howlgallo qorshaysan oo cirka iyo dhulka ah ayaa la qaaday marka ciidanka xoog dalka soomaalid khasaaraha uu soo gaara maaha
kaasina waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda difaaca ee soomaaliya abuukar maxamed xasan oo u warramayey maxamed colaad xasan dadka ka faallooda arrimaha amniga ayaa ay fafaallo wanaagsan waxa ay ka muujiyeen tallaabo dowladda soomaaliya ay ku howlgelisay adeega nambarka gaaban ee sideed sideed sideed ee ka jawaabista khataraha amni iyo gurmadka deg dega ah adeegan oo dib loo furay muddo ka badan soddon sano kadib ayaa sidoo kaleeto lagula soconayaa xogaha la xiriira lacagaha baadda ah ee kooxda al-shabaab ay dadka ka qaado warbixin ku saabsan howlaha xaruntani iyo waxa bulshada ay uga dhigan tahay ayaa waxaa noo diyaariyey wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed samakaab oo jooga washington adeega nambarka gaaban ee siddeed siddeed siddeed ee dib loo howlgeliyey kaasoo loo yiqiinay oto oto ayay muwaadiniinta soo wacan doonaan marka ay khatar amni dareemaan ama kooxda shabaab ay isku dayaan inay lacago qasab ah ka qaataan mas-uuliyiinta dowladda ayaa waxay sheegeen in adeegan uu wax badan ka tari doono dadaalada lagu sugayo nabadgelyada iyo curyaaminta ilaha daqliga ee kooxda al-shabaab agaasimaha guud ee wasaaradda amniga soomaaliya yuusuf cali maxamed ayaa faahfaahiyey qaybaha uu ka kooban yahay adeegan iyo muhiimadda uu bulshada u leeyahay barnaamijkani waa barnaamij loogu talagalay in looga hortago khawaariijta ku howlan in ay aruuriyaan hantida ay ka qaadaan ummadda soomaaliyeed si ay ugu dhiirogeliyaan ama ay wax ugu qabtaan kuna abaabulaan dembiyada ay ka galaan ummaddani afar qayb buu u kala baxaa qaybta ugu horeysa waxa weye qaybta hotlanka ciidanka booliiska soomaaliyeed ay hogaaminayaan shaqadeedan ay qabanayaan oo ku saabsan ururinta xogta inay aruuriyaan xogtaasna ay la wadaagaan hay-adaha ay qusayso oo cadaaladda la marsiiyo qofkii lagu qabto qaybta labaad waxa weye waa communicationka ay ka wada shaqaynayaan wasaaradda amniga wasaaradda warfaafinta iyo taliska ciidanka booliiska oo la rabo in lagu soo gudbiyo ama laga wacyigeliyo ummadda sidii loogu sheegi lahaa dhibaatada ay leedahay lacagaha la aruurinayo iyo khawaariijta sida ay wax u shaqaynayaan qaybta kale oo afraad waxa weeye f r c oo ayaduna ah qayb muhiima oo ka tirsan barnaamijkan ayadana raba in lala wadaago riboodka intaa qaybood buu ka kooban yahay maantana waxaan halkan u fadhnaa in qaybtii koowaad oo daafurka nambarkii eid eid oo hore u shaqaynayay uu qabanayo shaqadii uu qaban jiray shaqa ku zaa'ida oo ah ay xogta ku aruuriyaan ku saabsan arrimaha dhaqaalaha ama financialka wasiirka amniga ee soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa sheegay in adeegan uu shacabka soomaaliyeed u fududaynayo kaalinta kaga aadan la dagaalanka al-shabaab isagoo dhinaca kalena tilmaamay in dalka uu soo maray xilli aysan dadka ku dhiiran karin inay booliska la hadlaan taas oo uu tilmaamay in hadda laga soo gudbay waxaan soo marnay marxalado kala duwan xilli aan lagu dhiiran karin in booliska lala soo hadlo wax iyagaa waa laga baxay waxaa lagu dhiiranayaa in booliska lagu soo dhiirado marka haddii haatan loo furay lambarka oto-oto ahaa waxaan filahayaa shacabweynaha soomaaliyeed in ay u fududaatay la dagaalanka qaybtii ay kaga aadanayd oo ahayd inay soo sheegaan waxay arkaan cidda fulinaysa cidda qabanaysayna waa u diyaarsan yihiin ayagoo maxba iswaalin ayay lambarkaas saddexda sideedaad a ku dhufanayaan intaas keliya waxa bulshada laga rabo intaas hadday sameeyaan waxaa iskaalmaysanahaya bulshada iyo booliska bulshaweynta soomaaliyeed waxaan ka rabnaa in aad adinkana qaybtiinna ka qaadataan oo aad booliska la shaqaysaan oo aad u soo sheegtaan waxa jiro oo aad tidhaahdaan waxaas iyo waxaas iyo waxaas ayaa meeshaan aan ka shakinnay lambarkaas gaaban oo siddeed siddeed siddeed aanaad ku soo dhufataan boolisku waa heegan nabad sugiddu waa heegan u baraaruga nimankan inaan iska qabanno haddaba axmed kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga ayaan weydiiyey waxa adeegan uu uga dhigan yahay amniga bulshada iyo wuxuu ku soo kordhin karo dadaalada looga hortegayo kooxda al-shabaab runtii waa bilaabo hore loo qaaday oo dhanka amniga ah maadaama al-shabaab ay geystaan qaraxyo dadka shacabkana ay ku dhex milan yihiin badanana ay ay taarget gareeyaan meelaha safta taargetka ah ama xarumaha dadka shacabka ee ganacsiga iyo meelaha la iskugu yimaado in ay helaan shacabkii iyo ciidamada ammaanka wada shaqayn ay helaan oo qofka shacabka oo dhibaato arka waxaan booliisku arki karin ay arki karaan in ay alert siiyaan oo communicationkooda u wanaagsanaado waxay fududaynaysaa in la aqoonsado argagixiyaha wakhti fiicanna laga hortago marka meel oo centralized in la helo runtii waxay soo kordhinaysaa in securitygu kooxaha ciidamada ammaanku in ay wax ka qabtaan intaysan dhibaato gaarsiisin inta maaragtay shaki meeshii yaroo laga dareemaba keliya al-shabaab keliya maahane waxaa jira ama tuuga ha noqoto ama kooxo kaloo dhacgeysana ha noqoto ama ciidamada laftirkooda oo marmarka qaar looga shakiyo inay dadka dhibaateeyaan in dadku ay ay shacabkaahu ay soo wici karaan santarkaas una sheegi karaan wax kastoo dhibaato ay la kulmaan iyo shaki kastoo jira sidaan la soconno wasiirka amniga oo ka hadlay arrinkan wuxuu sheegay in dalka uu soo maray heer booliska aan lala hadli karin marxaladaasna hadda laga soo gudbay siduu sheegay marka adiga ma kuu muuqataa in dadka ay hadda ku dhiiran karaan oo ay kaalintooda qaadan karaan ee ku aadan ee la dagaalanka al-shabaab sida uu wasiirka sheegay dadka shacabka hadday usoo jeestaan oo ay fahmaan dhibaatada al-shabaab ay ku hayaan ammaanna ay ku qabaan xogtooda la ilaaliyo booliiskana wada shaqayn ay la yeeshaan wax badan iyo khataro badan oo al-shabaab geysa lahayn in laga hortegi karo sidaas daraaddeedna meeshaas ay ka muuqanayso in ay dhismayso wada shaqaynta booliiska iyo dadka shacabka ah waxaa looga hortegi karaa wada shaqayn dhex marta booliiska iyo shacabka ayaa looga hortegi karaa argagixiyaha dhibaatada u geysanaya ummadda marka ma ku dhiiran karaan ayaad is leedahay dadka inay kaalintaas qaataan waxaa weeye dadka shacabkaa oo muwaadinku dalka asagaa iskale dhibaatada loo geysanayo waxaa loo geysanaa ganacsigiisa waxaa loo geysanaa naftiisa waxaan is leeyahay waxay ku xiran tahay tababarka ay ciidamadu qabaan iyo ilaalinta xogta dadka shacabkaa si aysan taarget ugu noqon al-shabaab taas markaas halkaas haddii la gaaro waa ku dhiiran karaan waana lasii horumari karaa waana lagu hortegi karaa khatar kastoo imaan karta taasna waxaan is leeyahay waa waddada saxdaha oo lagu yarayn karo qarxinta iyo dhibaatada magaalada muqdisho iyo meel kastaba ka dhici kara adeega nambarka gaaban ee siddeed siddeed siddeed ee loo yiqiinay oto oto ayaa wixii hadda ka dambeeya ururin doonaa xogaha la xiriira lacagaha baadda ah ee kooxda al-shabaab ay dadka ka qaataan sidoo kalena dadka uga jawaabi doona baahida amni ee ay qabaan marka ay halis dareemaan
kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir maxamed mursal oo soo jeedinayay warbixintaasi madaxweynaha dalkaasi kenya ayaa waxa uu u xil saaray wadaadada diimaha kenya in ay ka soo tala bixiyaan shaqaaqooyinka diimaha salka ku haya ee dalkaasi ka dhaca guddigaasi waxaa ka mid ah sheekh cabdisalaan sheekh maxamed waxaana guddigaasi usbuucan ay soo bandhigeen warbixinada ay soo ururiyeen kuwaas oo madaxweynaha dalka kenya loo gudbiyey maxamed faarax shire ayaa shiiqa oo u warramay marka kenya saad og tihiin qaraxay badan baa ka dhacay iyo dil safaaradda amerikaanka mar lix sano laga joogo jaamicadii garis waa tii arda lagu laayay westgate meesha la yiraahaa maxay ahayd duset haddana intaas hal jaanib ahoo diinta waddanka ayaa marka iyada lagu tuhunsanaa ugu dambayntii labada kun iyo labaatan iyo saddexdii waxaa soo baxay koox ka soo baxday meel la yiraahaa kilifi waddanka kenya khaasatan meel la yiraha shakahola meeshaas oo ma aragtay nin asagana magaca diinta marka christianka sheeganayo uu ku qanciyey dadkii asaga raacsanaa in ay ma aragtay soomaanoo cuntada ka soomaan ilaa ay kaay ka geeriyoodaan marka boqolaal boqolaal qofoo ilaa taqriiban waxaan maynaa tirada hadda shan boqol wayba dhaaftan filaya ayaa ma aragtay meesha ku dhintay oo hadda laga soo qufihayaa marka waxaa weeyaan waddankii wuxuu dareemay markaan dad magacii markaa diinta isticmaalaya inay ma aragtay dhibaato weyn u keeneen shacibka waddanka kenya marka waxaa dib loo eegay war shuruucda lagu maamulo hay-adaha diiniga eh miyaa ka jira waxaa la yidhaahaa gaab mise faraaq ka jira mise qabyo ah sifa ma aragtay bal arrintaas loo xakameeyo oo loo xaqiijiyo idoy diinta dadka ay cibaadadoodii ay wataan haddana inuu dhib ugu imaanin bulshada iyo dadweynaha waddanka kenya waa tahay marka haatan warbixintiina maxaa ku xusan oo aad leedahay idinku waad soo aragteen amaba aad tuhunsaneedeen in sharciga uu maaragtay idinka baalmarsanaa
waxa weeye sida runtii maalan waxyaalaha hadda dib loo go-aamaha ka soo baxay mise talooyinka ka soo baxay waxaa ka mid guddi sare oo maaragta luqadda ingiriis lagu yidhaaha commission oo arrimaha diinta u xil saaran in la sameeyo commissionkaasna maaragtay uu ka koobnaan doono hay-adaha diiniga ee waddanka ay maaragtay ay boardka ay ku jiri doonaan mise commissionkaas kadibna commissionka howlaha uu qabanaya waxaa ka mid eh haddaba maaragtay ururaha diinta ee register registrar buu qabaa mise meel laga diiwaangeliyo laakiin registrana in ti khaas laga dhigo sifa maaragtay arrimaha diinta marka la diiwaangelinayo in maaragtay baritaan maaragtay sax la ogaado dadka waxaan diintan maaragtay mas-uulka ee waa kuwe khalfiyadooda maxay tahay tacliintooda maxay tahay waxyaalaha noocaas oo qootay marka guddiga commissionka in la sameeyo waxaa kaloo ku jirta ma aragtay khilaafaadka ka dhex imaado hay-adaha diiniga eh habkii loo xalin lahaa mise maaragtay dispute mise tribunal waxa la dhahaa inuu maaragtay loo xilsaaro hadda waxa weyaan khilaafaad badan baa ka dhaca hay-adaha diinta dhexdooda iyo oo waxba wax si fiican u xaliyay aysan jirin waxaa kaloo iyadana la jirtaa in hay-ada la ictiraafsan yahay oo maaragtay hay-ada sare ee mise umbrella organizations la yidhaaha la ictiraaf la ictiraafo marka wixii xeer hoosaadka ee masalan dadka caqiidadooda noqota cibaadadooda noqota waxaas dowlad ma faragelin karto laakiin hay-adaha diiniga oo umbrelaga ah iyukana hoos ahaan inay u ogaadaan dadka iyuka raacsan habkooda waase ma wax diintii waafaqsan bay ku socdaan ma wax diinta ka baxsan bay ku socdaan ma wax dadkii dhib u keeni karay maaragtay dadkii bari hayaan waxyaalaha noocaas oo kootee marka waxyaalahaas weeye waxyaalaha hadda ma aragtay aada u cadcad oo maaragtay taqriirkan uu ka kooban yahay waa tahay warbixintii markaad gudbiseen muxuu madaxweynaha idan ka yiri wallahi madaxweynaha si runtii aad buu usoo dhoweey laakiin annaka tahayna waa hordhac ma aha tillaabadii u dambeysay ma aha ilaa waxyaalaha noocan oo qoto eh markay lasoo gudbiyo waa inay la mariyo waxyaalaha maaragtay processyaal kale xadar haddii sharci la samayn rabo sharciga waa in baarlamaanka loo gudbiyo haddii ay tahay policy waa in loo gudbiyo haddii waxaa la regulations mise qawaaniinta hoose waa inay la gudbiyo marka waxaa weeyaan tan waa bilowgii sida runtii ah waxaan u malaynayaa qaybaha labaad qaanuun qaanuunka waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka baarlamaankan haddana mar kale dadweynaha ayuu ku soo noqon doonaa wax sifo u sameeyo waxa la yidhaahaa public participation mise mise ka qaybgalka dadweynaha arrimaha maaragtay shuruucda noocan oo qoota eh marka way soo bandhigi doonaan dadweynahana uu ka qayb qaadan doonaa kadib unbaa maaragtay xagga fulitaanka way dambeysaa markii uun processkan la mariya kadib unbay fulinta ayay gaari doontaa waa tahay
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa sheekh cabdisalaan sheekh maxamed oo u warramayey maxamed faarax shire haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyaro soomaaliya oo muhaajiriin ah oo ku go'doonsan dalka brazil zahre cabdi axmed ayaana soo jeedinaysa
oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o eda ee toddobaadkan dalka baraaziil oo ku yaala koonfurta qaaradda ameerika waa ganjeelka ay muhaajiriin badani ka soo galaan dalkan maraykanka waana rajada koowaad oo dad badani ay qabaan in lagu qaabilo qaxooti ahaan lagu caddaynayo in dalkaasi ay soo galeen mararka qaarkood dadka qaxootiga ah waxa ay wataan dalkugal dalalka afrika ay kaga soo safreen iyo eshiya xataana waxaa dhici karto in qofka uu wato waddanka uu u dhashay baasaboorkiisa midaan ahayn dhallinyaro soomaali ah oo fara badan oo wato baasabooro dalal kaleeto ayaa ku go'doonsan garoommada dalkaasi baraaziil oo ay rabeen inay kaga soo tallaabaan dalkan maraykanka waana qodobka aan ku eegi doonno barnaamijkeenna bandhigga v o eda ee toddobaadkan eeraboodka magaalada saybool ee dalka baraaziil waxaa ku xayiran dhallinyaro aad u fara badan oo soomaali ah oo ka mida boqolaal muhaajiriina khadka telefoonka ee dalka baraaziil waxa aan kula hadlay mahad wehliye raan oo ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda soomaalida ee halkaasi wuxuu ii sheegay in dowladda baraaziil ay soo saartay dhowaantan sharciyaha kiyey in ay qaabisho dadka soo galootiga ah ee magangelyadoonka ah inay ka helaan fiisooyin dalkaasi kumanaankaasi mahaajiriinta ee soomaalidu ay ka mid tahayna waxa ay taasi ku keentay in eeraboodka magaaladaasi lagu celiyo islamarkaasina laga cabsi qabo in dib waddankoodii dadkaasi loogu celiyo haddaba dhallinyaradan xaniban ayaa qaarkood ku jira xarumo la geeyey si markaasi loogu sii haya halkaasi waxayna ii sheegeen in xataa laga cabsi qabo in laga fakarayo wakhtigan in dib loo celiyo dad badan oo isugu jira nepalian hindi iyo sidoo kale kuwa haysta dhalashooyin kala gedisan oo afrikaan ah ayaa ku jira gudaha garoonka magaalada saybol waxaana ka mida dadkaasi cabdiraxmaan daahir maxamed oo ii sheegay in uu soo maray ugu yaraan laba wadan oo koonfur afrika iyo kenya ay ka mid tahay ka hor inta uusan sagaal cisho ka soo degin ka hor dalka baraaziil waxa uuna wataa baasaboorka kenya laakiinse wuxuu ii sheegay in qoyskiisa iyo asaguba ay ka soo jeedaan magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose waxaan ku suganaya elboorka brazil ee sao paulo waa tahay bal iiga waran eeraboodka maxaa kugu xanibay meeqa cisho ayaad joogtaa elboorka waxaa igu xanibay waxaan dowladda oo brazila soo soo bixisay amar ee inay qaxooti dambe ay aqbalinin anna waxaa ka mid ahaa dhalinyarada soo taariibeysa oo dhinacan usoo socotay maalintii oo ay soo bixisay wareys warbixintaas maalintii soo bixisay aniga diyaaradda soo saaraa labaatan lixda labaatan toddobada imaaday saasta u maana anagiyo dadkii oo la socday oo gaarayso soddon iyo sagaal isku jirno soomaali iyo labaatan soomaali iyo dhowr kale oo oo african iyo qolo nepaalis ah waxay nagu soo xerteen qeybta oo airlineka ay nagu dhaheen mise deportation aadaysin mise connecting flightka u socoteen oo transad ahaana meeshan kusoo maraysana aadaysin waa gartay kadib nimanka u n t iyo nimanka xuquuqda insaanku dooda la dodoodeen waxayna ku buush gareeyeen inay dadka la fasaxo oo la siiyo asalem sika waxayna maxkamadda fasaxday soddon soddon ruux inay siiso asalem soddonka ruuxay naga qaadeen oo ku jirta soomaalida dhammaan waxaan isku soo harnay anigiyo sagaal kale oo ku jiro anigoo ku ah sagaal ah wallaahi kulley ma ogey sababta liiga reebay anaa nagu yaraa oo anaa under h u ahaa anaa ugu yaraa dadka soomaalida oo dhalinyarada ahaa taariibeysay dhallinyarada soomaalida ah ee iyagu ka mid a dadkaasi magangelyadoonka ah ayaa ku safraya badankood baasaboorro isugu jira kenyaan iyo etoobiyaan iyo dalal kale oo afrika ah arrinkaasi oo mararka qaarkood adkeynaysa in dowladda baraaziil ay dhallinyaradaasi u aqoonsato xataa in ay yihiin soomaali maadaama waddanka soomaaliya dhibaatooyin ay ka holcayaan dhallinyaradan aan lagu celin karin caanis xuseen axmed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku sugan isla gudaha eeraboodkaasi saimbol waxa aan weydiiyey bal inuu ii sharaxo xilligan xaaladda uu ku sugan yahay waxaan imaanay lix iyo labaatankii bisha ayada oo barnaamij ay soo saareen dowladda brazil laakiin anigana aan u soconay dad magangelyadoon ah south africa ka soo baxnay lix iyo labaatankii bishan saasaan brazil ku imaanay annaga oo magangelyadoon ah waa hagaag bal waxaad iga warantaa marka maxaa meesha lagugu celiyey kula tahay wallaahi macnaha barnaamij dowladda ka soo baxay oo la leeyahay oo lix iyo labaatankii oo soo baxay anigana toddoba iyo labaatankiiyaa imaanay marka barnaamijka waxay leeyihiin qaxootiga waa ma qaabilayn ay nagu yidhaahdeen markaan imaanayba habeenkii ugu horreysaan soo degnay qaxootiga lama qaabilayo maxaan ku yidhahdaa marka meel ay nagu xareeyeen maxay dhaheen baasbooradiina manila qaabili kara nagu dhaheen marka adiga haddeer ugu badnaan adiga wiig ayaan joognaa ma fahantay marka eeraboodkaad iska dhex joogtaan yaa idiin maqan wallaahi wax noo maqan ma laha laakiin aniga uun nin oo jaaliyadda ah oo mahad la dhahayo ayaga asiga ayaa noo doodo oo waxyaabo badan mar walba naga caawiyo laakiin aniga una rajo ku noolaa iska noqona ma fahamtay cabdiraxmaan daahir oo ka mid a muhaajiriinta dadka aadka ugu da'da yar ayaa qabo in cabsi xooggani ay ka qabaan in dib loogu celiyo meelihii ay ka yimaadeen ayada oo sidoo kaleetana qarashaad xooggan ay ka soo baxeen rafaadna ay soo mareen intii aysa soo gaarin gudaha waddanka baraaziil hadda beriya igu sagaal iyo sideed beriyaa joogaa elboorka haddaa kaaga waramo elboorka dhumeel dhulaan seexdaa oo ii yaalo halgo ma haysti wax aas ku hubto dhulkaas ka saxdaa cuntada haddaa kaaga waramo saddex waqtiana siiyaan laba aruurtiina waxaan siiyaan laba rooti iyo muskoob oo kafee ah qadana waxay noo siiyaan beriis iyo digirtaas oo an mida kale anna waxaa qabaa alsas mina gaasa qabaa waa inay dhibtaa labada waqtiba cashi iyo qado intaasay noo dhigaan waa gartay waa gartay marka rajadaada haatan maxay tahay M- maxayna ahayd ujeedadaada marka hore brazil aa u imaaday ujeedadeeda waxay ahayd inaa qaxootinimo iska dhiibo oo xaggaas iyo een, dhulka maraykanka uu sii safro Een, kulley horta cabsida qaba waxaa waaye in laga reebay dadka la socday aanan ogeyn xaqiiqada dhabta oo lagaga reebay Een, waxaan dhibsanayan waxaa waaye meeshan qabow waaye dhul ansaxdaa wax daryeel fiicanna ma haysti anaan ugu yar dadkana meesha la joogna waa dad ajaanib soomaalina u- ku jirin anaan ugu yar anaan andage u eh wax alaala wax ila joogo oo aniga dadka ila joogo dhanna iga wadeen si lamid ah sidaasi anis ayaa isna ii sheegay in baasaboorkii laga qaatay islamarkaasina ay ka cabsi qabaan in go-aanka ugu dambeeya uu noqdo in loo diido magangelyada maadaama sharciyada ay ku safrayaan soomaali uusan ka mid ahayn baasaboorkiisa
wallahi rajadeena un mar walba aniga un waxaana waxaana lo- waxaa noola sheegaa waa deportation aan lagu sameynaa marna waxaana leeyahay ba- baasporadiina waa nila siinaa dib aa u laabanaysiin marna waxaana leeyahay iska suga marka meel rajadeena un ma naqaano waxaan sameyna sababto ah safaarad somalilan kuma taalo hal nin oo jaaliyadaas oo noogu weyn oo mar walbana soo waco xaaladeen naga warqabo oo mahad la- la yidhaahdo oo brazil joogo ninkaas unaa noo oo ordo un dowladda un mar walba naga caawiyo
baasaboorro aan soomaali ahayn miyaad ku timaadeen meesha
haa basboora aan soomaali ahayn aan ku imaanay maxaad wadatay adiga
basboor kenyaan
marka hadda maxay tahay ujeedadaada inaad noqotid haddii dib la idiin celiyo mase inaad meesha joogtid Een, markii horese maxaad rabtay ina intay u gudbi lahayd anigu inaan brazil inaan u imaado inaan qaxooti oo macnaha magangelyadoon inaan noqdo oo brazil aan joogaan rabi hadda marka maxaa kuu Laakiin qorshaysan haddii- maadaama lagu hakiyey wallaahi kulley aniga hadeer ma naqaano ah, kulley dad oo safar dheer soo galaan nahay qarash naga soo baxay marka haddii la yidhaahdo waa nila celina marka waa aadayn ugu culus tahay haddaba maxay tahay jaaliyadda soomaalida ee halkaasi ku dhaqan waxa ay ka caawin karto dhallinyaradan yaryarka ah ee nololdoonka ah waxa aan weydiiyey su-aashaasi mahad weheliye raan mar kale Ee, mar walba annaga waxa rajadeenu waxay tahay ee, dhallinyarada soomaaliyeed ee garoomada brazil soo gaaraya ee magangelyo raadiska ah ee mar walba waxay tahay rajadeenu inay helaan xuquuqdooda qaxootinimo taas ay uga duwan yihiin dadka kale ee ka kala imaanaya caalamka dad waxaa jira wadamadooda ay dowlada ka jirto nabadi ka jirto laakiin dhallinyarada soomaaliyeed ee u badan ee inta wadankii kasoo carareen amni darro uga soo carareen meelihii ay u carareen sida south africa oo kale amni aan ku helin nabad aan ku helin oo iyagii lagu waxyeeleynaya kasoo cararay mar walba annaga rajadeenu waxay tahay inay xuquuqdooda helaan oo ayaga prioritiga la siiyo haddii dad la celinaana la celiyo kuwa kale oo wadamada nabadda ha ka imaaday annaga ujeedkeenu waa taas waana midaas aan dowladda ee wasaaradda cadaaladda iyo laamaha socdaalka brazil aan u gudbinay oo ah in soomaalida la siiyo xuquuqda qaxooti haddii jirta ayaga laga bilaabo adinkoo ayaa dadkiina u gudbinaya ee jaaliyadda soomaalida halkaasi maxaa waa jaaliyadda soomaaliyeed mahad waxa uu ku doodayaa in dhallinyarada soomaalida ay ka rajo fiican yihiin dadka kaleeta ee socda halkaasi oo ka imaanaya dalal dhisan oo leh dowlado adag sida kuwa ka imaanaya waddamada shiinaha uu ka mid yahay iyo kuwa kaleeta ku yaala qaaradda asia in dadka soomaaliyeed iyo ajaanibta kale aan isku miisaan la saarin oo xuquuqdooda soomaalida gooni loo saaro sidaas ila midaan ayagu waxay naga hor keeneen ee dadka soomaaliyeed inay jiraan ee kooxo argagixiso ah oo kusoo dhex dhuuman kara ee qaarkood ee reborada ay ku qabtaan ee halistaasuna ay jirto aysan fududaysan karin marna walba dowladda brazil ay il gaara ku eegeyso kooxaha soomaaliya kasoo cararaya waxa ay yihiin inay maaragtay dib u eegis ku samaynayso sida kooxaha oo ka dagaalama wadanka oo kale gaangiska oo kale ay leeyihiin annagu xilligan kadib ee awood danba uma hayno inaan dhibaato isu soo jeedin dadka tahriibayaasha ah ee waddooyinkaasi adag ee khatarta leh soo maraya una soo safraya dalkan maraykanka ayaa marka halkan ay yimaadaan ugu dambayntii inay sharci ka helaan qaarkood ay ku adkaataa inkastoo dhallinyarada ugu badan ee soomaaliya ka yimaada intooda badan xaqiijiyana in xaalado dhibtoon ay kala soo kulmeen waddankooda sharciyada ay helaan haddana waxay ku qaadataa dhaqaale aad u fara badan iyo wakhti waddada iyo dhaqaalaha uga baxayana waa mid halis leh oo ay soo gelayaan gudaha dalka maraykanka waxaa dhowaanahanba qayladhaan ba'an ay ka taagan tahay dadka soo galootiga ah ee faraha badan ee waddankan ku soo qulqulaya soomaaliduna ay ka mid tahay inkastoo tirada soomaalidu ay aad u yaraanaysa marka loo eego qowmiyadaha kale adduunka ka imaanayo guud ahaanna barnaamijkii bandhigga v o e-da toddobaadkan waa naga intaa waa sahre cabdi axmed oo idinle intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno sidaasi iyo nabadgelyo
kala wanaagsan dhegeystayaal waxaad weli nagala socotaan idaacadda galabtii wararka v o a oo kaga imaaneysa washington dembiyada la xiriira suugaleebtuda ee magaalada new york ayaa dad badan oo degan ay qarka u saaran yihiin iyadoo qaarkood arrintaas ay ku eedeeyeen qulqulka muhaajiriinta sharci la-aanta ah ee magaalada kusoo qulqulayay labadii sano ee lasoo dhaafay aaron brennan iyo igor tishkananka ayaa arrintaasi kala hadlay saraakiisha fulinta sharciga siyaasiyiinta iyo dadka u dhaqdhaaqa muhaajiriinta cashe ibraahim aadan oo soo jeedisa watan arrinka ku saabsan ilaalinta maqaamka magaalada new york ayaa bishii janaayo gaartay meel u dhow fagaaraha times square halkaas oo koox muhaajiriin ah ay ku weerareen laba sarkaal oo boolisa kiiska waa la sugayaa laakiin su-aasha ayaa weli ah ma tahay in magaalada new york ay dib u eegto xaaladeeda hadda sharci fulinta maxalliga ah waa ay ka xadidan yihiin la shaqaynta mas-uuliyiinta socdaalka federaalka xataa marka muhaajiriinta lagu xukumo dembiye oo la sii daayo maamulka socdaalka inta badan lama ogeysiiyo taasoo caqabad ku ah musaafiriinta suurtagalka ah ra'yiga dadweynaha ee new york waa uu kala qaybsan yahay waxaan u malaynayaa in maxkamaduhu ay la xiriiraan ice hay-adda socdaalka iyo dhaqangelinta kastamka oo ay ka takhalusaan dadka dembiyada gala
hoteelada badankood waxay leeyihiin muhaajiriin laakiin weligay wax dhibaato ah kalama kulmin dadkaasi innaba ha la ekaatee waxaan ula jeedaa waxaan halkan ku haynaa taalada xorriyadda siiya kuwiina daalan masaakiintaada iyo shacabkaaga u hanqaltaagaya inay xuruubaan waxaan ula jeedaa taasi waa wax magaalada new york ay ku saabsan tahay dhanka kale dadka u ololeeya soo galootiga waxa ay dareemayaan in arrinta lagu afuufay saami ahaan waxaan runtii u malaynayaa in heerka ilaalinta ay tahay inuu sidiisa ahaado waxaan ula jeedaa waad og tahay in culayska la saarayo xaaladaha go'doonsan ee soo galootiga ee dembiyada gala waa wax iska caadi ah waxaad xoogga saartaa kuwa xun waxaadna ka takhallustaa koox gaara oodada isagoo ka jawaabaya su-aasha v o a ee ku saabsan arrinta shir jaraa-id oo uu qabtay bishii agoost toddobaylabaatankeedii duqa magaalada new york eric adams ayaa muujiyey aragtidiisa ku aadan wax ka beddelka maqaamka xurmada leh ee magaalada
dadka falalka rabshadaha ah kula kaca dadka reer new york iyo muhaajiriinta kale iyo shakhsiyaadka aan sharciga haysan waa inaysan ku nagaan waddankeenna kadib marka wakhtigooda ay dhammaystaan dowladda federaalka ah sidoo kale waa ay miisaamaysaa
ma doonayno inaan tirtiro siyaasadaha ilaalinta keliya waxaan rabnaa isbeddello yaryar oo aan la kaashan karo n y p d oo aan xirayno shakhsiyaadkaasi oo aan ka saaro waddooyinka ganaalo waxa uu sheegay in aanay hadda jirin xog ujeeddo leh oo ku saabsan dembiyada soo galootiga ee ka jira big apple
dhibaatada ay leedahay iskudayga ah in la helo tirooyinka iyo tirakoobka dembiyada soo galootida ama dadka aan muwaadiniinta ahayn waa in magaalada new york ay tahay magaalo xurmo leh waxay leeyihiin siyaasado xurmo leh oo carqaladaynaya wada shaqayn kasta oo naga dhexaysa marka haddii shakhsi la xidho n y p d looma oggola inay weydiiso waddanka dhalashada marka marka ay yidhaahdaan tirakoobka laga yaabee dembigu wuu yar yahay ama wuu badan yahay dhab ahaantii ma sheegi kartid magaalo xurmo leh dadka magaalada degan dhanka kale waa loo daayaa in ay miisaamaan in khatarta dembiga soo galootiga ay tahay mid la buunbuuniyey amaba mid saxa muhaajiriin badan oo guri la-aan ah ayaa ku xaraysan teendhooyin ku yaala jasiiradda randool qaar ayaa sheegaya in markay qorraxdu dhacdo kadib jawigu isbedelo
marka aad dibadda joogtid caadi ahaan ma dareemaysid amni sababtoo ah waxaa jira dad badan waxay haystaan hub qaarkoodna mindi ayay wataanba halkani wax walba waa khatar dadku way dagaalamayaan oo ay wax dilayaan halkani wax walba ayaa jira iyadoo ay magaaladu kala qaybsan tahay ayaa su-aashu waxa ay tahay in new york ay sii ahaan karto magaalo xurmo leh iyada oo la hubinayo badbaadada dhammaan dadka deggan jawaabtu waxa ay qaabeyn kartaa mustaqbalka magaalada iyo siyaasadaheeda
mahadsanid caashe ibraahim aadan ayaana soo jeedinaysay warbixintaasi halkaad wiil nagala socotaan waa washington haatanna ku soo dhowaada kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydiiya dhakhtarkuna waa doctor xasan cumar siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud barnaamijkan waxaan qabtay goor sii horraysay waxaa dhakhtarka su-aalo weydiinaya dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka bismillaah magaceygu waa shamse khaliif nuur oo joogto magaalada beledweyne waxaan rabaa doctor xasan inaan weydiiyo oo dadka in badan ay isweydiiyaan maxaa keeno qaliimada soo laalaabta ee dumarka ilmaha lagu qalo waa su-aal muhima runtii gabdho badan ay isweydiinayaan marka laga hadlaya qaliinka dumarka horta asbaabo badan baa keeno markaan soo koobno kuwa soo laalaabto oo sanad walba la qalayo waxaa ka mid a waxa loo yaqaano four bs ama afar shay oo ugu badan afartaa waxaa ka mid a o waxa la yidhaahdo bassage waa meeshuu canugu soo marayo gabdho badan baa waxa laga yaabaa inuu kafkooda cariiri yahay waxa loo yaqaano sifalo belfic disproportion canuga madaxiisa iyo kafka gabadha ayaan isku munaasab ahayn meeshii ma soo mari karo ama kafkiiya cariiri ah ama madaxiiya weyn ama waxaa keeni kara cilado kale markii marka ciladaa ay dhacdo gabadha caadi uma dhili karto gabadha marka kafkeeda cariiri yahay waxa weeyaan mar kasta in la qalo leanno canuga haddii lagu sii daayo meeshaasi ama uu dhimani ama gabadhaa dhibgaari waxyaala keena wax ka mid a canuga laftiisa canugii hadduu qalloocan yahay maalan ama uu weyn yahay big baby ama uu presentationka madaxiisa si qaldan meesha usoo galo qaliinuu keeni kara laakiin soo laalaabashada si gaar ah waxa ugu muhiimsanoo keena waxa weeyaan canugu inuu aada u weyn yahay iyo inuu kafka cariiri yahay waxaa keeni karo wax loo yaqaano baawarka ninkeeda inuusan nabarba qabanayn gabadha nabarkii uu xun yahay uusan progress lahayn ay foosha hor soconayn waxaa keeni karo inay balasentada canug kasoo hormarto ama ay qaraxdo waqtigii oon la gaarin in balasental abruption wax loo yaqaano derbiga minka ka foqdo marka waxaa ugu muhiimsan soo laalaabashada waxaa kaloo keena wax weeyaan gabar laba maroo hore lasoo qalay gabar kasto laba mar la qalay sababti waxay rabta ha noqoto ama dhiigba ha noqoto ama ha noqoto canugeeda inuu daalay uu xanuunsaday uu la yirahdo canuga khatar galayo ama canugeena biyaha ka dhammaadeen ama kafkeeda inuu cariir yahay sababta waxay doonta ha noqotee gabar kasta oo laba mar la qalay waxa waajib ah inay dhakhtar la xiriirto markay uur yeelato la socoto waqtigeeda markuu dhammaadane intaysan foolan in qaliin lagu sameeyo waxaana soo martay gabar oo laba mar hore lasoo qalay oo isdhaxday waa dhali kartaa bal istijaabi laakiin waxaa dhacay nasiib xumo inuu minkii dilaacay ibidii iyo biyihii minka iyo canugii oo dhan calooshii ay ku dhex baxeen gabadhii aada u dhiig baxday xaalad aada u khataras labada habeenimo waqti leyd ah iyadoo mataqaana xaaladdeeda aada u leyd istaalkiin la keenay qaliina lagu sameeyey isla habeenkaas waxaa lala qalay gabar kale oo laba mar hore lasoo qalay laakiin ayadoo foolan timid canugeedu u fiican ayadoo caafimaad qabto laba maalmood kabaad gurigeeda aaday marka waxaa muhiima qofka markay cillad jirto inuu og yahay cilladiisa talada dhakhtarkana la qaato bilmunaasaba wax muhima soomaalida aaday uga baqaan qaliimada bal qaliinka ay ka cararaan dartooda khatar u galaan mararka qaar qof yaraa qabsin kusoo booday qabsinka waa qaliin fudud waxaa laga yaabaa in laba sinti saddex sinti intaa meel la furo laga soo bixin lahaa qaliinkuu ka carara awgiis dhakhtar lama xiriirayo soo u walaacayo oo qaliinku u diidayo waxa laga yaabaa inuu qabsin ku dilaaco hadhow calooshii hore in infection qaado qaliin weyn uusan u baahnayn uu galo waxaa laga yaabaa gabar ilmo in u baahan tahay in lagu qalo ayeeye oo baadiye jirto ama tuulo jirto tirahdo maya maya gabar lama qalayo ama ayadaba ay ka cabsato taa ay ka dhalato canugii hadhow inuu minka dilaaco canugii dhinto gabadhii khatar gasho qaliinka wuxuu ka mid yahay xalka wax lagu xaliyo caafimaadka sida daawadaba wax loogu daaweeyo dadka qaarkood daawadooda waa in la qalo in dhakhtarkan lagu kalsoonaado dhakhtarkana mas-uuliyad adag oo is saaro oo waxaa mataqaanaa qoliinka lagu sameynayo iyo mataqaanaa bukaanka baahidiisa mar walba ay ahaato priority laakiin qofka talada bixinayo qaliinka ogolaanayo ama diidayo hadduusan wixii fahamsanayn khatarta ka dhalanayso waxaa laga yaabaa inuu go-aan qaldan qaato marka bulshada waxaan ugu baaqaynaa mar walba inay dhakhaatiirta ku kalsoonaadaan dhakhaatiirtuna mas-uuliyaddaa weyn oo la saaray inay allah uga cabsadaan ee bulshadana ay ugu adeegaan si wanaagsan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa fatix cabdimar oo joogta magaalada beledweyne dhakhtarka waxaan rabay inaan weydiiyo ama jeclaa lahaa su-aasha ay tahay badanaasa waxaa sababo dumarka uurka leh oo badanaa dhiigbax sameeyaan xilliga uurka leeyihiin
waa mahadsan tahay su-aasha waxay leedahay maxaa sababo inuu dhiigbax ku yimaado hooyada uurka leh sidaan ognahay waa wax common ah ama aada u baahsan bulshada dhexdeeda in la arko gabar uur leh oo dhiigbax samayso laakiin sababta markaan ka hadlayno waxaan u kala qaadaynaa uurka sidaan ognahay waa sagaal bilood ama waa afartan isbuuc caafimaadka ahaan annaga isbuuc aan ku xisaabinaa afartanka isbuuc waxaa loo kala qaadaa qeybta hore kala barka hore labaatan isbuuc iyo wixii ka yar iyo qeybta dambe marka asbaabaha ay kala duwan yihiin sababaha keeno matalan gabar saddex bilood ah ama laba bilood ah ama afar bilood ah markuu dhiigbax ku yimaado waxaa aada common ah la filan kara inay noqoto dhicis ilmihii inay kasoo halaabeen oo dhiigbax saa ku yimid dhiciska laftiisa maraaxil kala duwan oo maraa laakiin on inay ilmihii ka bureen oo dhiigbax saas ku yimid waa suurtagal waxaa kaloo dhici karo in ilmaha meesha ku jiro ay yihiin ilma aan si sax u abuurmin wax loo yaqaano hydrated for mol ama molar pregnancy molar pregnancy waa ilmo abuurmay waa ukun laakiin aan canug noqonin keliya waa dhiig dhiiggaas uu iska kori hadhow gabadh dhiigbaha bilaabi hadhow waxaa laga yaabaa haddaysan aada u dhakhtar la xiriirin inuu isku bedelo xataa marka qaar coriocarcinoma ama kansarka ku dhaco ibida iyo minka intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiya dhakhtarkuna wuxuu ahaa doktor xasan cumar siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dastuurka iyo nidaamka sharciyada kala dambaynta ee soomaaliya ay ku dhaqanto ma yihiin kuwo hagi kara oo nabad u keeni kara haddaba maxaa hortaagan weeyey su-aashu in soomaalidu ay dastuur midaysan ku dhaqanto iyo axsaab fara badan oo markaasi ku tartama nidaamka dimuqraadiyadda waa barnaamijka ay dooda gaaban ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya rofeor muxidiin cali yuusuf iyo abukaate axmed cali wardiigley labadu waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa rofesor muxidiin cali yuusuf horta dastuurku sidiisaba wax lagu heshiiyey wax haddii lagu heshiiyana wuxuu noqonaysaa in sida lagu heshiiya loo fuliyo innaga haddaan soomaali nahay waxaad moodaa mararka qaarkood in aynan aqoonba inaan wax ku heshiin karnaba iyosaa u dhaqmayn markaa fiirsid yani waa saxa wey in la heshiiyo in dastuur la qorto in dastuurka lagu heshiiyo in isaga la raaco laakiin lixdankii ilaa lixdan sagaalkii dastuurkii la qoray waa tii lagu tuntay waa tii marka dambe militari dhasho waddan qabsaday burburka ilaa haddeer intaas jeer baa la heshiiyey intaas dastuur la qortay dowladda dhexe soomaaliya haddii ha noqdeen maamul gobollada ha noqdeen dastuurkan la leeyahay ha lagu heshiiyo ha la qor hadduu qoran yahay yaa ku heshiinaya yaa ku dhaqmaya yaa fulinaya shalay waxay u jeedeen nin xildhibaana oo ka soo degay airboorka al afduba la xirtay xasaanad buu lahaa dastuurkaa difaacayey maxkamad baa la geen karay waa la eedayn karay yani boqol dariqaa la mari karay waxaa garan kartaa marka madaxweynaha waddanka xukumay somalilan ama puntland ama galmudug ama hirshabeel ama xamar federaal ha ahaato ama ha ahaato koonfur galbeed ama jubbaland kulligood ninka meesha xukumaa iskale waxba ka samaynaya waa kow laba shay baana ka shaqaynaya fargelin shay iyo qabyaalad dastuurka dastuur kasta oo la keeno oo fiicanna cid fulinaysaa ma jirto waa in la helaa tiimkii fulin lahaa dastuurka abukaate axmed cali wariigle aniga waxaan ku darsanaa horta maxay ahayd waa arnimo waxaan soo aragnay soomaaliya lixdankii ilaa lixdan sagaalkii waxa la yidhahda dimuqraasiya multi barty system rule of law sharciga cid ka sarraysa ma jirto Ha- waxaaba ha qaldanaadaan laakiin tijaabo fiican aan soo marnay dhibka meesha jira haddaan dastuur wanaagsan oo lagu heshiin aan la samayn oo soomaali oo dhan all agreed ay tahay maxay ahayd securityga aan reform lagu samayn maxay ahayd soomaali aan sharci ay ay ku heshiisay ay maaragtay ka wada dambayso oo nin kastaba maxkamad xorana ay jirtaa sharciga haddee maxkamad xora jirin oo madax bannaan hadda maxkamadeenna maxaan dhihi lahaa sare madaxweynaha magacaabo adduunka maxkamad madaxweynaha uu magacaabay meel ka soconaysa male maamul goboleedyada dastuur wax qaarkood saddex jeeray bedeleen xataa Eh, qaarkood waxay ku darsadeen intaasoo kale maaragtay eh, eh, t- term extension waqtiga dheeraysta dastuurka waxaa lagu hergelin karaa inay soomaali isku imaato national constitutional conference la qabtaa oo ummaddan ay fikirkeeda ay ku wada heshiisaa social contract ummadoo dhan ay raalli ka tahay oo ay ku midoobayso hadday taa dhicin oo weliba eh, institution kala qaybsan baarlamaan madaxweyne iyo maxkamad kala qaybsan oo midba midka kale check and balance ku sameyn hadday dhicin dadkii aqoonta lahaana soomaaliya waa jiraan yaa u dirsanayba nina waxaa lagu dooranaya inuu qabiil maaragta matelo maba matelo muwaadin soomaaliya iyo dana soomaaliyeed rofesor jacli yuusuf isla su-aasha waan ku weydiinaya haddii sida uu ku doodaya abukaato oo eh, wax ummaddu ay ku heshiiseen la sameeyo maxaa diidaya sidii eh, dowladihii rayidka ahaba ay u sameeyeen oo do- oo multipartiga loo sameeyo oo doorashooyinka loo sameeyo xisaabta loo samaystay in soomaaliya ay ku heshiin karto
horta dastuurka ha la qoro ha la sameeyo ma xumo waa fiican tahay wax loo baahan yahay laakiin yaa fulinaya laakiin dastuurka wuxuu baahan yahay fuliyo baahan yahay qur-aanka iyo diinta marka anaan la barayo maxaa naloo baraa inaan ku dhaqano soo maha dadka soomaalida ah ma- civic education yani yani waxbarasho waddankooda iyo maamulka iyo dowladnimada lama barin civic education ma lahan dowladnimada ma yaqaanin qab- yani guriga qabiil baa lagu baraa xaafadda qabiil baa lagu baraa deegaanka qabiil baa lagu baraa meel- haddana qabiilka baaba inta la bumbuniyey oo meriya loo sameeyey oo ciidan loo sameeyey oo qabiil dowlad loo sameeyey baa yani cirku marayaaba annagu hadda waxaan u baahannahay baaba nineteen sixty nine kacan ma dhashaa dheh military ma qabsaday maanta ma u baahannahay baaba waayo waxaa rabaa wax wax fuliyaa rabaa dadku hadda fiiri fiiri waxay dhashay maxkamadaha waa hadda xamar qabsa soo maahan shacabka soo dhawey soo maahan waxaad garan kartaa baahida loo qabo cadaalad farbaita waxaan samaynayaa buu yidhi si loo soo dhawo ogeed isaga- isaga isaga marka dambe iskaga cayaara maahane waad garan kartaa maantay dadku waxay u baahan yihiin dad sharciga hirgeliya cadaalad sameeya ee ummadda isku midnimada ka shaqeeya qabyaaladda la diriira yani cadaalad iyo sinaan in la keeno Taasaa- taasaana sabab u ah in dalku ay helaan maamul dowladeed kadib haddii rabaa- haddii rabaa doorasho la socdo laakiin haddeer maanta meesha aan marayno dastuurka ayaa fulinaya shan iyo labaatan kun oo waxaa la helaya aqoon-yahano meel walba jooga soomaaliya loo yaro oo oo hadda oo dhinaca wadhiga haddii la fadhiyo ka mid yahay haddii maanta la yidhahdo kaale qora dastuurka ugu fiican bay qori karaa laakiin baarlamaankii shalay aad arkaysay oo qaarre etoobiya raacayeen qaarre etoobiya diidanaayeen oo xataa kala saari waayey dastuur kala saari waayey Meesha- meeshan dastuur- dastuur sumaa jirin dastuur waa jiraa laakiin ma fiir dastuur baa jira ama xeer baa jira ama waxaa jira jabta waar baa waxaa jira marba haddaan la helin dad wax sharciga hirgeliya oo fuliya oo oo maxaa oo si raba u- ma- si lagu talagalay oo lagu heshiiya u fuliya haddaan la helinin waxba ma soconayaan Nin walba- abukaate eh, axmed eh, cali wardeegley eh, adigu maadaama aad tahay nin abukaata sharciga yaqaan see lagu fulin karaa waxa dadku ay ku heshiiyeen dastuur haddii loo sameeyo xataa waxay u baahantay rag hirgeliyo aniga markasta waxaan qabaa haddii talada iyo xukunka aan la qaybin oo maxkamad iyo baarlamaan iyo executive iyo maxay ahayd wax civilian iyo multiparty aan la noqon koox yar hadday xukunto kooxdaas waxay keenaysaa inay power maaragtay xukun maroorsi samaysaa brofesorka waa la qabaa in wax la saxo oo waddankan la bedelo oo u baahan yahayba waxa kac- kacdoon camal maaragtay oo ummaddan eh, maaragtay lagu badbaadiyo dadkii aqoonta lahaa dadkii ganacsatadii nadiifka ahaa maaragtay eh, inay soo galaan soomaaliya hadda maanta waxaa maqlaysaa qabuuraa la faagtay maxay ahayd eh, sada- eh, maxay ahayd xasanaa xildhibaan laga qaada waxaasoo dhan waa qaldayin waa in sharciga lagu dhaqmaa sharciga qof ka weyn male madaxweynaha kama weyno maamul goboleed kama weyno dowladdu federaal waay hadda waxaa leeyahay eh, ciidamo qaranaa jiro ciidamada qaran oo maamul goboleed kastaba ciidan uu leeyahay maaha ciidan qaran ciidan qaran oo interclan ah oo qabiil kasta iska dhex arki karo dowlad ummadoo dhan iska dhex arki karto aa loo baahan yahay Eh, haddaan loo naqan soomaalinimadii iyo qarankan in la badbaadiyo eh, maaragtay ummaddaana in la badbaadiyo aan loo noqon wax xal imaanaya male ummadda waa inay garataa aad ayaad u mahadsantii kuwaas waxay ahayn brofesor muxiidiin cali yuusuf iyo abukaate axmed cali wardhiigley oo ka qaybgelayay dooda gaaban yaasiin xuseen wardheere v o a nairobi
xagaag haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan heesta leila waxaa qaadaya sugaal cabdulle
lurba waxaad ku daysaa layla lurba waxaad ku daysaa layla labadii walaala walaala midkii lacag la haweyney layla labadii walaala walaala midkii lacag la haweyney layla higada laqweyga laakiinta kulaabqaboobi maye higada higada higada laqweyga laakiinta kulaabqaboobi maye higada layla layla layla laqdamada ma yeele layla laqdamada ma yeele layla
leila heestaasi waxaa qaadayay sugaal cabdulle waxayna ugu dambeysay idaacaddeenni galabta iyo wararka v o a waxaana idiin soo jeedinaya anugaa ibraahim xasan garabay daanduro iyo taan markaba kulmi doono nabadgelyo
jacaylkee layla